الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم baab اlmusaabaqati wاlmunaadala waxa u baab yahay musaabaqa iyo munaadala musaabaqa waa beratankii fardaha iyo lagu beratamayey munaadaladuna waa toogdhigashadii lagu dhugtamayey leebabka iyo wixii la mida waxaana wasala aayadda qur-aanka ilaahay leeyahy waaciduu lahum astadactum min quwa waxaa u diyaarsataan gaalo waxaa awoodaane quwo ah quwadaana waxaa lagu fasiray ramiga iyo toogta inay tahay waxaa kaleoo nebigu sala allah alay slm u baratansiiyey fardo qaar markaa ilaa shan mayl iyo qaaru mayl baratansiiyeyba waana shay masnuunah oo fiican marka qaradka iyo ujeeddada looga jeeda ay tahay in loo diyaargaroobo jihaad ciddii markaa toogta iyo galiddaa barataana inay ka tagtay shay makruuha weeye waayo qofka barta baa nebigu yidhi haddana ka tagaa naga mid maha ama caasinimo ayuu sameeyey waxaa kaloo nebigu sala allahu alay slam uu lahaa war waxganta oo wax fuula inaa yacni toogta iyo wax turidda aa barataan baana iga khayr badan inaa wax fardafuulka iyo wax fuulka barataan tasixu waa ansaxaysaa fi dawaabi daabooyin bay ku ansixi wasihaami iyo leebabkii in culimat waa haddii loogyahay masaafatu lmaraami masaafada iyo meesha garashada haddii loogyahay wa sifatu ramyi garashada sifadeedana laogyahay sawaab waxa isku mid a yudhiru muujiya almaala maalka shaqsu minhumaa mid labadooda ka mida ow aakharu mid kale in akhrajaa hadday bixiyaan fahuwa qimaarun minhumaa qamaar labadoodaba ka ahaaday weeye ilaa idaa muxallilun baynahumaa inuu muxallil soo dhexgala mooyaane muxallilkaasoo maa taxtahu waxa hoostiisaahay uu fuushan yahay markuubkiisaahay kuf-un uu u dhigmo limaa taxtayhimaa waxa hoostoodaahey ay fuushan yihiin yaqnamu waa u qhaniimaysan oo wuu qaadan in yasbiqhumaa hadduu ka dheereeyo wuu wada qaadan lan yaqnama magdhabi maayo haddii ay ka dheereeyaanna wax magdhow ah oo uu samaynaya isagu ma jirto waxau sheekhu leeyahay musaabaqada iyo baratanku waxay ku ansaxaan daabooyinka sida fardaha waxaa kaloo soo raaca geela iyo baqraha iyo dabeeraha iyo maroodiga iyoba iyaguna soo raaca marka in lagu beratamo oo sidaa loogu laylyamo oo loogu tartamaa mid ansixi weeye waxaa kaloo ansaxaysaa in ayadana sihaamtii lagu toog dhigta ayaa iyaduna ansaxaysaa ama leebabkii iyo warmihii iyo wixii la midka ahaa oo weliba maalna lagu kala qaato mid markaa ansaxayso caqdiga heshiiska ee maal kala qaadashadaana in lagu galo ayaa furan laakiin goorta ay ansaxayso caqdigaa iyo heshiiska maalka lagu kala qaadanayo beratanka ama toogdhigashadaasi waxa weeye waa marka la garanayo masaafadan la ordayo ama wax laga garanayo waa in la garanayo oo halka ay ka bilaabayaan labadan beratamaya wax fuushan ama labadan wax garanaya toog dhiganaya halka ay ka tuurayaan ama halkay orada ka bilaabayaan waa in la garanayaa halka ay ku intihoonayso ee ay ku dhammaanaysana ayana waa in la garanayaa oo masaafadu waa inay tahay mid macluumo ah haddii aanay masaafadii iyo meeshii ahayn mid macluumo ah oo la garanayo dee ma ansaxayso oo majhuul weeye jahaala ayaa ku jirta waxaa kaloo shardi ah in sifada iyo qaabka ganashada ee wax lagu kala helayo waa in iyadana la caddeeyaa oo ma midbaa intii la doonayey isagu horraysiinaya oo marka uu markaa kaasi mise waa marka inta jeeree ay la heleen la isu tuuro wixii markaa intaa qofkii la dheeraad noqda ayaa waxaan qaadanayabaa sifada iyo qaabka markaa garashadana waa in iyadana la garanaya inta jeerala wax lagu garanayo iyo inta jeera wax lagu kala helayana waa in la garanayaa qaabka marka ayadana wax loogu kaleelaya waa in la garanayaayoo qaradka iyo shaygan kabdhigga isagana waa in la garanayaa oo miyuu inuu ku dhacaa unba ma inuu isku taagaaba ma inuu ka dusaaba yacni taasina waa inay tahay mid macluumahoo la garanayo waxaa kaloo shardi ah dee inuu jiro ciwad iyo bedel iyo maal waa inuu jiraa ama caynhaada ama dayn ha ahaadee weliba isaguna waa inuu macluum yahay waana inuu dhexeeyo laba qof iyo wax ka sii badan waa inuu dhexeeyaa haddaba maalka dee waxaa bixinaya mid ka mid a oo odhanaya haddii aan kaa dheereeyo adiga dee maalkaygu maan la noqonayaaye waxba kuguma lihi haddii aan anugu aan kaa dheereeyana haddaad iga dheeraysana maalkii adigaa qaadanaya markaa midkood baa bixin ama waxaa bixinaya shaksi kale ayaa bixinaya oo u dhigaya oo imaamka ayaaba u dhigaya oo kiina dheereeya intaasuu leeyahay buu odhanaya haddiise labadoodiba ay wada bixiyaan labadoodiba haddii ay wada bixiyaan oo midna uu dhigo kii kalena u dhigo taasi qamaar muxarama ayay noqonaysaayo dee wuxuu mutaradid ku yahay markaa inuu qanimaysto iyo inuu markaa khasaaro sidaa darteed ma ansaxayo ilaa inuu mid muxallil ahoo saddexaad oo isagu aan waxba bixin inuu soo dhex gala mooyaane muxallilkaa waxaa u shardi ah mar hadday labadoodiba xoolihii dhigeen isagu inaanu waxba dhigin waxaa kaloo shardi ah in waxa uu wato ee markuubkaa inuu u dhigmo waxa ay wataan oo ay suurtagal tahay inuu dheereeyo iyo in laga dheereeyaba ay suurtagal tahay haddii markaas uu ka dheereeyo labadii maalay dhigeenba isaga qaadanaya haddii isaga ay ka dheereeyaanna wuxuu isagu magdhowahoo u bixinayaa ma jirto tasixu waa ansaxaysaa fi dawaabi daabooyinkii wasihaamiyada leebabkii in culimad waa haddii loogyahay masaafatulmaraami garashada masaafadeeda haddii loogyahay weeye wa sifati ramyi qaabka garashadana la ogyahay sawaa'un waxa isku mida yudhiru muujiyaya almaala shaksun minhumaa shaksi ka midii bixiyaayoo la baxyaa ow aakharo ama mid kale in akhrajaa hadday bixiyaan labadoodiiba fa huwa qimaaru minhumaa waa qamaar labadooda ka ahaaday ilaa idaa muxallilun baynahumaa mid muxallil oo u xalaaleeyay inuu dhexdooda soo gala mooyaane kaasoo maa taxtahu waxa hoostiisaahae uu fuushan yahay kufcun uu u yahay limaa taxtayhimaa waxa hoostoodaahee ayaguna ay fuushan yihiin yaqnamu wuu qanimaysan oo wuu qaadan wixiiban yasbiqumaa hadduu ka dheerayo labadoodiiba wuu wada qaadan lan yaqnama magdhabi maayo in sabaqaahu isaga hadday ka dheeraeyanna isaga waxba magdhabi maayo baabul aymaani dhaartii ayuu baab yahay aymaan waa jamcu yamiin asalkeedu waa gacanta midig dhaartana waxaa loogu idlaaqayaa beryihii horaa marka dhaarta ayaa gacmaha laysa saari jiro gacanta midig ayaa markaa gacanta kale la saari jiray saa daraaddeed baa halkaa aymaan loo yidhi markaa yamiin iyo xalaf iyo iilaa iyo qasam waa isla wada macnown waa isla dhaaruun sharciyanna waxaa la yidhaha dhaar marka laga hadlayo waa xaqiijin waxaan waajib ahayn yacni dhiciddiisu aanay waajib ahayn ama shay tegay ha ahaado ama shay soo socda ha ahaado ama shay la nafinoo la reebi ha ahaado ama shay la sugi ha ahaado mumkin iyo suurtagal ha ahaado ama yuu suurtagal ahaanin run ha ata ama been ha ahaato oo haddii qofku waxaanuu ku dhaaranayo uu og yahay inay been tahay yamiinulqamuus baa la yidhaahdaa waayo qofka waxay gelisaa dembi ama naar waa min alkabaa'ir bay ka mid tahay ilaahay baa tilmaamo yidhi laa yu'aakhidukum allahu bilaqwi fii aymaanikum laqwiga dhaarihiinna dhacay ilaahay idiin qaban maayo waxaa kaloo ilaahay good iyo hanjabaaduu ku dhuftay kuwa ilaahay ballankiisa iyo dhaarahooda lacag yar dhaafsanaya ay weydaaranayeen waxaa kaloo suga nebigu laa wa muqalliba alquluub inuu ku dhaaran jiray waxaan ku dhaartay allah qalbiyaalkayga gediya wallaahi laaqasuwanna qurayshan waan ku duuli buu yidhi saddex jeer ayuu wallaahi sidaa u yidhi wa innamaa tasixu waxay ku ansaxaysaa dhaartii bismi illaahi ilaahay magaciisa ow sifatin ama sifo takhtasu bililaahi ilaah ku gaar ah aw iltisaami qurba ama qurbo iyo shay ilaahay loogu dhowaaday isa saaridii aw nadrin ama nadar la laqwi hadal tiradii maya id wakhtiga sabqu lisaani carabka horumarkiisu yejri uu dareera carabka uni qofka uga orda xaggeeda waxaalifun kii dhaartay laa yafcalu lamrayni laba arrin inaanu samaynaynin laaxitan dembi iguma jiro bilwaaxidi mid hadduu sameeyo min hadayni labadaa ka ahaaday walaysa mahani xaanitan mid dembaabi idaa maa wakala markuu wakiisha fii ficli maa shay samayntii yaxlifuu ku dhaaran an laa yafcala inaanu samaynin waxau sheekhu leeyahay ugu horayn dhaari waxay ku ansaxdaa kuna guntantaa magac ilaahay ama sifo ilaahay ku gaar ah ama qofka oo qurbo iyo shay daacaa isku laasimiya ama nadar magaca ilaahay waa magac kastoo isaga u gaarahoo cid kale aan markaa lagu magacaabin sida allah iyo arraxmaan iyo rabbi alcaalamiin iyo maaliki yowm iddiin iyo yacni waa inuu yahay ismigaa ilaahay waa inuu qofku ku dhaartaa ama waa inuu ku dhaartaa sifo ilaahay ku gaar ah ka cadamati ilaahay weynidiisa ilaahay cisadiisa ilaahay jalaalkiisa ilaahay kibriyaagiisa ilaahay mashii'adiisa yacni sifooyinkaa markaa ilaahay u gaarka ah waa inuu ku dhaartaa oo ama magac ka mida magacyadiisa ama sifo ka mida sifooyinkiisa waa inuu ku dhaartaa oo waxyaalihii kale dhaartii ku guntami mayso oo nebigu sala allahu alay sl wuxu uhi in allaha yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum ilaahay wuxuu idinka nahyuu idiin diiday inaad ku dhaartaan aabbayaashiin kii dhaaranaya allaha ku dhaarta ama ha iska aamuso waxa kale oo ayana ay tilmaameen inay yemiin noqonayso haddii qofku uu isa saaro qurbo iyo shay ilaahay loogu dhowaado ama nadar ama kafaaratulyamiin hadduu isa saaro oo masalan ah haddaan hebel la hadlo ama haddaanan la hadlin yacni alla wuxuu igu leeyahay inaan salaad noocaasa tukado ama nadarkaasi igu leeyahay ama kafaaratulyamiin buu igu leeyahay markaa mucallaqu bihigii haddii la helo kafaaratulyamiinkii waa ku waajibaysaa dhaartaa markaa sugmaysaana waxa weeye dhaartaa markaa la guntay ee qofku uu qasdiyey ayay noqonaysaa laakiin tallaqulyamiinka la yidhaahdo waa ta isagoo on qofku dhaar u jeedin carabkiisa uuni uu ka bartay carabka uun ka maraysa weeye laa yu'aakhidukum ullahu bilaqwi fii aymaanikum oo ilaahay baa yidhi ilaahay idiin qaban maayo laqwiga iyo hadaltirada dhaarihiinna ku jirta waxaana lagu fasiray laa wallaahi balaa wallaahi yacni waa qofka oo aan qasad ka lahayn laakiin carabkuuna uu ka barto oo iska soo daayowna wallaahi iyo ama bilaahi uun iska idhaada weeye waxaana layna faray inaynu markaa dhaaraha aynu ilaalinno walaa tajcalu llaha curdatan liaymaanikum ilaahay ha ka yeelanina kabdhig baa layidhi dhaarihiinna ha uga yeelanina waxfaduu aymaanakum dhaarihiinna ilaaliya baa la yidhi oo qofku markaa wax kastuu sheegayo inuu markaa dhaar ku laba midaan markaa habboonayn weeye saas daraaddeed waxaa iyada uu ka bartay qofkii carabka isagoon dhaar u qasdinaynin carabkiisa kaga soo dhacaa laqulyamiin baa la yidhaahdaayo waxba ayadu xugun ay leedahay ma jirto waxaa kaluu sheekhu leeyahay qofku hadduu ku dhaarto laba arrimood inaanu samaynaynin oo dabeedna midkooduu sameeyo ku dembaabi maayo wuxuu idhi wallahi inaanan labadaa maro xidhanaynin ama inaanan labadaa aqalgelaynin buuhi ama labadaa furina aanan cunaynin buuhi haddii uu midkood galo ama xidho ama cuna ku dembaabi maayo inuu dee yidhaahdo labadaa shay midkoodna xidhan maayo ama cuni maayo ama geli maayo hadduu yidhaa midkoodna hadduu mid ka mida markaa sameeyo wuu ku dembaabaya laakiin labadaa shay oo wada jiro samayn maayo markuu yidhaahdo hadduu mid ahaantood sameeyo kuma dembaabayo waayo dee wixii uu ka dhaartay ma aha ee waxa barhkii weeye waxa kale oo xinfi iyo dembaab aanu imanaynin haddii uu ku dhaarto waxa inaanu samaynaynin dabeetana wixii uu cid u wakiisho hadduu cid u wakiisho oo wakiilkii markaa sidaa uu ku sameeyo markaa ku dembaabi maayo taana wallahi inaanan waxaa soo qaadanaynin buu yidhi waxaanu u jeedaa isagu inaanu soo qaadanaynin cid buu u diray uu yidhi dabeedna ii soo qaad ku dembaabi maayo waxay uuna ka soo reebaan halkaa nikaaxa ayay ka soo reebaan culimmadu oo hadduu yidhaahdo inaanu guursanaynin oo dabeetana wakiil uu samaysto oo wakiilkii sidaa ugu soo guuriyo iyada wuu ku dembaabaya waayo waxa dhaha wakiilka fii qubuuli nikaax safiirun maxd waa safiir badhax tiran baa la yidhaahdaa oo dee isagii lafdiisii baa la magacaabaya laakiin waxyaalaha kale haddii uu markaa ka dhaartoo dabeetana uu wakiilu sameeyo ku dembaabi maayo wainamaa tasixu waxay ku ansaxaysaa bismi illaahi ilaahay magaciisa aw sifatin takhtasu bililaahi ilaahay ku gaara aw iltisaami qurba ama qofkaoo isa saarasho ilaahay loogu dhowaado ow nadrin ama nadr lalaqwi laqwigii iyo hadaltiradii maya id sabqulisaani marka carabkiisu sabqulisaan iyo carabo horormar yejri uu dureera uu socdo waxaalifun kii ku dhaartay laa yafcalu lamrayni laba arrin inaanu samaynaynin laaxinta dembi ma jira bilwaaxidi bificlilwaaxidi mid hadduu sameeyo min hadayn labadaa ka ahaaday walaysa maahani xaanitan mid ku dembaabi idaa maa wakala markuu wakiisho fii ficli maa shay samayntii hadduu u wakiisho yaxlifu uu ku dhaaran an laa yafcala inaanu samaynaynin wuxuu ku dhaartay hadduu cid u wakiishana ku dembaabi maayo kafaaratulyamiini dhaarta haddaba kafaaradeedu cid tuura qaba addoon xoraynteedu weeye mu'mina oo ilaahay rumaysay saliima oo ka nabadgashay min macyaba ceeb ka nabadgashay aw casharatun ama toban tamaskanuu miskiinoobay ayuu qad addaa siin u dhiibi min qaalibil aqwaati waxa laquuta ka ugu qaalibsan muddan muddan mudmud ayuu ka siin ow kiswa ama arradbeel ayuu siin bimaa yusamaa kiswa waxa la yidhaahdo arradbeel sawban marad la yidhaahdo qaba'an koodh ayuu siin ow ridaan go ayuu siin ow farwa ama maro markaa harag markaa ka samaysan ama idiin ayuu siin wa caajizun kii ka caajisay saama wuxuu soomi alaaan saddex ka raqiiqi sidii addoonkii oo kale walafdalu sidaa fadliga badanna alwilaa xidhiidhin weeye wajaaza tafriiqu kala saaridina mid bannaan weeye halkan wuxuu sheekhu inoogu sheegayaa kafaaratulyamiin haddii qofku uu ka dhaarto wax inaanu samaynaynin oo wixii uu sameeyo ama waxaasaan samayn uu yidhaahdo uu samayn waayo waxaa la yidhaha xinfi baa yimi oo markaa qofkii dee waa dembaabay oo dhaartiisii dee waa buriye kafaaratulyamiin baa markaa lagu yeelanayaa asageedabana waxay yidhahdaan hadduu ku dhaarto yacni wax samayntii waxa inaanu samaynna ay ka wanaagsan tahay ama waxaa samayn maayo buu idhi inuu sameeyaabaana ka wanaagsan waxa waajib ku noqonaysa qofka inuu xinfi sameeyo wixii uu ku damaa wixii wanaagsanaa uu sameeyu ka dhaartay ama wixii uu ku dhaartay inuu samaynayeen habboonayn inuu ka tago islamarhaa kafaarana bixiyo waayo nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu man xalafa yamiinan qofka dhaar dhaarta ee arka khayrkeed inuu ka khayr badan yahay falyaati aladii huwa khayr walyukafir cala yamiin can yamiin haddii qofku shay ku dhaarto arko waxa uu ku dhaartay waxaana inuu ka khayr badan yahay ka khayr kale ha la yimaado dhaartiisana ha ka kafaara gutan buu haddaba kafaaratulyamiinkaasi waa maxay kafaaratulyamiin waxa ugu horraysaa oo u door qaadanayaa inuu xoreeyo addoon mu'minahoo ilaahay rumaysay saliimaahoo ka nabadgashay shay ceebahoo shaqada camalka iyo kasabka wuxu dhimaya kaasi waa mid amaa toban miskiin ayuu quudinayaa oo wuxuu siinayaa midkii la arkaba mud ama nuskiile ayuu siinayaa beledka raashinka lagu quuto ka ugu qaalibsana amaa wuxuu arradbeel uga dhigayaa wax arradbeel la odhan karo oo caadiyan la xidho markaa maryihiibuu qaarkood inoo sheegayo qibaagu isagu waa uun maradaa uun laga xidho maryaha dushooda ee siiba xagga dambe iyo ka furanoo iyadu waa koodhkaa iyo waxaa la odhan karaa waxyaalaha dusha laga xidho ee markaa xagga dambena ka furan khidaagu isagu waa go' farwuhuna waxa weeye un ayana waa koodh uun ka sabaysan idiin ama harag ka sabaysan ayuu noqonayaa markuu jildi ka samaysan yahay ayaa farwo la yidhaahdaa saddexdaa arrimood khiyaar buu leeyahay saddexdaa arrimood marka uu kari waayo ayuu imanayaa markaa inuu saddex maalmood uu soomaa oo saa laba saddexdaa arrimood baa horreeya idcaamu casharati masaakiin aw kiswatu aw taxriiru raqaba say aayaddu tilmaamaysay ka kari waaya markaa fa siyaamu alaaata ayaamto ayuu imanaysaa haddii markaa uu ka caajiso uu kari waayana saddex maalmood ayuu soomayaa sida addoonka oo kale oo addoonku isagu hadduu addoon yahay isagu dee addoonna heli maayo toban miskiinuu quudiyana heli maayo arradbeel toban miskiinna heli maayo isaga fii xaqihi waxa waajibka ahi waxa weeye uun waa inuu isagu soomoon ila isagiibaa maalahu wax maalu haysaa ma jirin waxaana fadli badan in la xidhiidhiyo saddexdaa cisho oo la israaciyo ayaa wanaagsan waxaa leeyahay khuruujan min khilaafi man awjabahu culimo qaar waajibiyey baa jira oo yacni in la israaciyaa shardi ka dhigay shay waajib ah oo haddii la kala kaxiyana inaan ansaxaynin markaasi khilaafka aad uga baxdo inaad xidhiidhisaabaa wanaagsan laakiin cinda shaaficiya in tafriiq lagu sameeyo la kala geeyaana waa mid iska furan kafaaratlyamiini dhaarta kafaaradeed waa cid tuura qaba addoon xoraynteed mu'mina oo ilaahay rumaysay saliima ka nabadgeshay min macyaba wax ceebeeya aw casharatun ama tobanta maskanuu miskiinoobaybuu addaa qad dafaca u dhiib yuusiin min haalibi alaqwaati quudadka iyo waxa la quuto ka ugu qaalibsan muddan muddan mudmud buu siin ow kiswa ama arradbeel buu siin bimaa yusamaa kiswa wax arradbeel la yidhaahdo hawban buu siin qabaa'an qaba ayuu siin waa maryaha markaa dusha laga xidhee xagga dambana sida koorarkeenna inta yar ka furan ow ridaa ama go ow farwa ama mara markaa harag laga sameeyey wa caajizun kii kari waaye saama alaaa saddex maalmood buu soomi ka raqiiqi si addoonkii oo kale wal afdalu sida fadliga min aligu ilaa xidhiidhin weeye wajaasa tafriiqu kala geynna waa mid furan baabu nadri nadarkii ayuu baab yahay nadarka alwacdu bikhayrin aw shar waxaa la dhaha yabooh iyo ballanqaada khayr ama shar la yabooho ama la ballanqaado sharciyaana waxa la iltizaamu qurba lam tatacayan waa qurbo aan cayni ahayn oon cayntiisa u saarnayn oo qofku isku laasimiyo markaa nadru tabarur iyo nadru lajaaj ayay yidhaahdaan nadru tabarur waa nadru mujaazaad iyo iltizaamu ibtidaa ayay yidhahdaan ama munajasa waa mid wax ku xidhan yihiin iyo mid markaa uu iska bilaabayo una isa saarayo midna waa markaa lajaaj baa la yidhaha ama qadabo isaga inoo keeni doona ilaahay baa hi walyuufuu nuduurahum ha oofiyaa nadaryaalkooda waxaa kaloo ilaahay ku ammaanay yuufuuna binnadr inay nadarka oofinayaan dadka wanaagsani ee ahlu jannaha xadiid saxiixana waxaa man nadara an yutica allaha falyutichu qofka ku nadra ilahay inuu aeeca ha aeeco waman nadara an yacsi allaha falaa yacsiih qofka ku nadra ilahay inuu caasiyaana yuu caasiin laa nadara fii macsiyati illaahi xadiidkana uu ahaa nadar ma jira macsiyada ilahay walaa fiima laa yemliku ibnu aadam iyo waxaanu ibnu aadam haysanin waa naadir iyo manduur iyo siiqada kii nadrayey iyo kii lagu nadrayey iyo siiqadii yalzamu nadarku wuu ku laasimaa biiltizaamihi qofka oo isku laasima liqurbatin shay qurbaahoo ilaahay loogu dhowaado laa waajiba alcayni cayntiisu aanay waajib ahayn wadilibaaxa mubaaxna aan ahayn bilafdi lafdii buu ku waajibaa in callaqahu hadduu ku xidho binicmatin xaadiثatin soo daride ow indifaaci niqma ama balaayo reebankeed ow ama najaza nadra nadarka wuu gooyayoo yacni mid munajaso oon waxba ku xidhnayn buu ka dhigi ka lilaahi calay ilaahay waxaa korkayga ugu sugnaaday sadaqa nadrulmacaasi macaasida nadarkeeduna laysa shay waxba ma aha waxau sheekhu leeyahay nadarku wuxuu ku laasimaa qof naadirahoo muslima oo isku laasimiya shay qurbo ah oo ilaahay loogu dhowaado horta waa inuu qurbo yahay waxaan qurbo ahayni laasimi maayo qurbadaana waxaa shardiga inaanay fardulcayn ahayn oo wax markaa qofkan cayn ahaantiisa u saaran aanay ahayn ama sunne ama fardulkifaaye haato base addoon xoraynteed qof xanuunsanaya soo booqashadeed jinaase raaciddeed qur-aanka qayb ka mida akhrinteed salaad gaara tukashadeed waa qurbo islaasiminteed shay waajibulcayna nadar ku guntami maayo ilaahay waxaan ugu nadray inaan salaadda maqrib tukado dee horaabay kuu saarnayd oo iyadu waajibulcayn bay ahayd shay mubaaxana isagana nadar kuma guntamo ilaahay waxaan ugu nadray inaan caawa seexdo ama inaan caawa casheeyo shay mubaaxa iyo shay waajibulcayna midnaba nadar kuma guntamo waxa kale oo nadar uu ku guntamayaa waa lafdi oo laa nadara ilaa fima btuqiya bihi wajhu llah wixii ilaahay wejigiisa lagu doonayo ayuunbuu nadarku ku yimaadaa ee ashyaada mubaaxa ahi ayagu n qurbo noqon maayaan waxaa markaa nadarku uu ku laasimaa lafdi niyo hadduu nadar u niyeeyo ayada ku waajibi maayo ee waa inuu lafdi iyo dhawaaquu sameeyaa laba qaybood baanu noqdaa midna mucallaq buu noqdaa midna munajas buu noqdaa mar mucallaq buu noqdaayo wuxuu ku xidhaa nicma xaadida hadduu ilaahay ilmaysiiyo hadduu ilaahay qofka xanuunsanaya ii bogsiiyo waxaa korkaygaa inaan waxa iyo ilaahay waxaan ugu nadaray inaan waxaa sameeyo markaa sifadii haddii la helo dee waxaa ku waajibaya markaa wixii uu ku nadray amaa biraayada iyo imtixaankaa haddii ilaahay gees mariyo waxaasaan isaga dartiiyahay mahadnaqi aanu samayn marka waa binicmatin xaadida ow indifaaci niqma waa nimco soo darrinteed ama balaayo reebankeed kaasi waa kii mucallaqa ahaa isagoo munajasana waa furan yahay oo uu yidhaahdo ilaahay wuxuu igu leeyahay kada waxaasaa ilaahay igu leeyahay ilaahay dartii waxaasaanu samaynaya waxba kumuu xidhin munajas buu noqonayaa marka waa nadrulmujaasaadka ayaa kaa mucallaqaana noqonaya wax ku xidhan ama kaa munajaskaa noqonaya amaa macaasida ku nadarkeedu ayada laysa shay macnaa ma guntamaya laa nadara fii macsiyat illaah yacni macsiya ilaahay hadduu qof ku nadro ilahay waxaa ku nadray inaan qofkaa dilo inaan xumaanta noocaasa sameeyo inaan qofkaa xanto macaasida noocaasa nadar kuma guntamaya kafaarana ma yeelanayso yalzamu nadarkii wuu ku laasimaa biiltisaamihi qofka oo isa saara liqurba shay ilaahay loogu dhowaado laa waajib alcayni shay waajib cayniya maya wadiil ibaaxa iyo shay mubaaxa bilafdi lafdi bay ku sugnaataa nadarku uu ku sugmaa in callaqahu binicma xaadida nicmo soo diraya hadduu ku xidho ow indifaaci niqma ama balaayo reebankeed ow ama najaza nadra nadarkii ayuu jarayba waxba kumuu xidhay mid munajasa oo go-an buu ka dhigay ka lilaahi calaya ilaahay waxaa igu sugnaaday sadaqa nadrulmacaasi macaasiyaku nadarkeedu laysa shay waxba ma aha waman yucalliq qofka ku xidha ficla shay-in shay samayntii bilqadabi bisababi alqadabi cadha darteed ow tarki shay-in ama shay ka tegiddii biiltisaamihi alqurab islaasimin uu isku laasimiye wax ilaahay loogu dhowaado in wujida almashruudu haddii la helo wixii la shardiyey alzim man xalaf qofkii dhaartay waxaad ku laasimisaa kafaarat alyamiini kafaarat lyamiin mila ma salaf kii inoo soo horumaray oo kalea kamaa bihi afta alimaamu shaafici siduu fatwooday wa bacdu asxaabin lahu ka raafici iyo asxaab asxaabtiisa qaar ka mid a sida raafici oo kale amaa nawaawiyu faqaala wuxu uhi khuyira waa la doorgelin maa bayna takfiirin kafaara gudasho iyo wamaa qad nadara wixii uu ku nadray ayaa la doorgelin waxau sheekhu leeyahay qofku hadduu ku xidho shay afcaashiisa ka mida samaynteeda hadduu ku xidho shay samayntii afcaashiisiiyo wuxuu sameeyo ka mida ama shay ka tegiddii ayuu isagoo cadhaysan waxau isku laasimiyey qurba iyo yacni ama sadaqo ama soom ama salaad buu isku waajibiyey isagoo aad u cadhaysan bu haddaan waxaa sameeyo salaadaasaa laygu leeyahy haddaan waxaa sameeyo sadaqaa laygu leeyahy haddaan waxaa samayn waayo haddaan meeshaa ka tegi waayo haddaan waxaa qaban waayo saasuu yidhi nadru lajaaj baa la yidhaha ama nadru lqadab iyo nadru lajaajba waa la yidhaahdaa haddii qofku uu sidaa ugu nadro oo dabeetana wixii uu sameeyo amaa wixii uu yidhi waan ka tegayaa buu markaa dee ka tegay ama wixii uu yidhi waan samaynayaa ayuu sameeyey wuxuu leeyahay waxaa ku waajibaya kafaaratulyamiin tii inoo soo horumartay ee aynu ku soo hormarray baabul aymaan kafaaradaasoo kale ayaa lagu yeelanayaa markaa sidaa imaamu shaafici ayaa fatwoonaya iyo asxaabtiisa qaar ka midahoo rag waaweyn ay ku jireen sida raafici oo kale nawaawile wuxuu leeyahay mee waxaa la doorgelinayaa uun inuu kafaaro bixiyo iyo shaygan kale ee qurbada ah ee dee ama sadaqadan ama soomkan uu isa saaray ayuunbaa la odhanayaa bixi labadaa kala dooro ama kafaaratulyamiin bixi ama wixii aad isa saartay uun bixi oo samee imaamka iyo raggaa raacayna waxay leeyihiin mee kafaaratulyamiin ayuunbuu bixinayaa waxaas yemiin bay noqonaysaayo mar haddii xinfi iyo dembaab yimi kafaaradii unbuu bixinayaa isaga wuxuu leeyahay inuu waxa uu ku nadray oofiyo iyo inuu kafaaratulyamiin bixiyo labadaasuu markaa u door leeyahay buu leeyahy waxba yaynaan xagga yemiinta unu la kacin waman yucalliq qofka ku xidha ficla shayin wax samayntii bilqadabi cadho bisabi lqadab cadho darteed ayuu ku xidhay ow tarka shayin ama shayka tegiddii ayaa isagoo cadhaysa wuxuu ugu xidhay biiltisaamihi lgurab qurba iyo waxa ilaahay loogu dhowaado isku laasimiyey in wujida almashruudu shaygii la shardiyey haddii la helo shaygii uhi waxaasi haddayna caan waxaasan samaynaya ama waxaasan ka tegaya alzim man xalafka dhaartay waxaad ku laasimisaa macnaha xaggii dhaartay u qaaday kafaarat alyamiini kafaaratulyamiin waa ku waajibi mila maa salafkii inoo soo hormaray oo kale ah kamaa bihi afdal imaamu shaafici siduu fatwooday wa bacdu asxaabin lahu iyo asxaabtiisa qaar ka midoo ka raafici sida raafici oo kale ama anawaawi faqaale wuxu uhi khuyira waa la doorgelin maa bayna takfiirin kafaara gudasho iyo wamaa qad nadara wixii uu ku nadray ayaa la doorgelinaya wa muطlaqu lqurbati qurbada iyo waxa ilaahay loogu dhowaaday mutlaqa ahi nadrun nadr weeye lazima oo laasimay haddaba nadru salaati ragcataani weeye qaa'iman xaalu yahay isagoo taagan walcidquna maa shay ayaa ku waajibi kafaaratun kafaara qad xasala uu ku xasilo sadaqatun sadaqana aqalu maa tamawala wax maaloobay ka ugu yar weeye waxau leeyahay sheekhu haddii uu qofku ku nadro qurbo mutlaqa wuxuu yidhi ilaahay wuxuu igu leeyahay salaad ama mucallaqa haataa ama munajas ha ahaatee ilaahay wuxuu igu leeyahay sadaqo ilaahay wuxuu igu leeyahay xorayn waa muطlaqu lqurba ayuu ku nadray hortu waa nadrun laazima waa nadar laazimay qurbadaa mudlaqa ahi nadar laazimay bay noqon ha noqotee haddaba markuu salaad mudlaqa ku nadriyey dee waxaa ku waajibayaa laba ragcadooduu sarajoog ku tukado waayo waxa ugu yar ee sharcigu uu waajibiyey waa intaa haddii uu cidqi iyo xorayn mudlaqa uu ku nadrayna wixii ay kafaara ku xasilaysay ayaa ku waajibaya oo addoon mu'minaa hoos saliimaah oo ka nabadgasha ceebihii shaqada dhibayey ayuu xorayn haddii sadaqo mudlaqa uu ku nadraynaa aqalu maa tabawala wax maaloobay waxa ugu yar aqalu mutamawal ayuu markaa sadaqadaysanayaa marka halkaa waa muطlaqu lqurbati nadrun lazima nadrun nasrun nusaqa qaar baa nasrun odhanaya markaa nasri haddii la yidhaaho waa muطlaqu lqurbati nasrun ayaa lazima ku laazima yani aqalu maa aطlaqa waxa uu idlaaqay waxa ugu yar nasri waa waxa ugu yar wax yar weeye ama nadrun lazima si aynu macnay nusux u badan yihiinna wa muطlaqu lqurbati nadrun waa nadar lazima laasimay horta waa nadar laazima laa ku daa markaa nadru salaadii xaggan usoo qaado ama nasrun inta ugu yar baa lazima laazimay oo waajibay nadru salaati ragcataani weeye qaa'iman isagoo taagan waalcidqu xoraintuna maa yalzamu waxaa ku laasimi maa xorayn kafaaratun kafaara qad xasala uu ku xasilay sadaqatuna aqala maa tamawala wax maalo aqalu maa tamawala wax maalooba inta ugu yar weeye kitaabulqadaa qadihii ayuu kitaab yahay alxukmu bayna annaas waa kala xukunkii dadka dhexdooda la kala xukumayey ixkaamu shay wa imdaa'u shay markaa la sugo oo la socodsiiyo ayaa la yidhaahdaa sharci ahaanna dee waa wilaayada iyo markaa mansabka inoo iman doona iyo maya xukunka wilaayada ka dhalan doonana waa la yidhi ama qof la laasimiyo oo la marsiiyo xukunka sharcigaa qada la yidhaahdaa iftuhu isagu waa sheegidiyo muujinun laakiin qaduhu waa laasimidiyo ku socodsiin waalixkum baynahum bima anzala allah ilaahay baa idhi ku kala dhex xukun dhexdooda waxaa ilaahay kugu soo dejiyey faxkum baynahum bilqist cadaalad ku kala xukun baa ilaahay yidhi in anzalna ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi si aad dadka dhexdooda ugu kala xukuntaan kugu soo dejinnay baa ilaahay yidhi xadiis saxiixina wuxuu ah marka uu xaakimku waa xukumuu gafo hal ajri buu leeyahay haddii uu asiibana laba ajri ayuu yeelanayaa wainamaa yeliihi qadaha waxaa tawallin oo qaban muslimun qof muslimoo dakarun laboo mukhallafun baaliqoo caaqiloo xorun xoroo samiicun wax maqliyoo duu bashar aragu saaxiiba yuduu yaqda soo jeedna u saaxiiba cadlun kaasoo cadilo wanaatiqun hadli wa an yacrifa waa inuu yaqaanaa axkaama alkitaabi waasunan kitaabkii iyo sunnaha nebigana axkaamtooda waa inuu yaqaanaa wa luqatan luqada carbeedna waa inuu yaqaanaa waalkhulfa khilaafka culimada dhexdooda dhacay waa inuu yaqaanaa maca ijmaacin ijmaacana waa inuu yaqaanaa wa turuqa alijtihaadi ijtihaadka waddooyinka ijtihaadka loo raaca bilanwaaci noocyaalkeeda lala qabo waa inuu yaqaanaa waxau leeyahay sheekhu qofka qaadi noqonaya dee markaa muslimiin laga hadlayana qaadi waa ninkaa ku xukumeeya ilaahay sharcigiisa kitaabka ilaah iyo sunnaha rasuulka iyo waxay culimmada muslimiinta ku ijmaaceen wixii looga qiyaasay ku xukumaya ma kaindian baynal koor iyo qodoba ku xukumaya isaga dee inooma yaalla innaga marka waxa qadaha tawallinaya oo gacanta ku qabanaya oo loo dhiibaya kow waa qof islaama oo lab oo baaliq oo caaqila oo xor ah oo wax maqlaya oo wax arkaya oo soo jeeda oon haafil ahayn oo caadila oo hadlaya oo ijtihaadi karaya oo diinta markaa aqoon fiican u leh oo gaalkii isaga ahal uma aha wilaayat alqadaa ahal uma aha oo loo dhiibi maayo ruuxii dumar ahaydna ayana waalidee la yaflixa qowm wallow amrahu imra'a yacni liibaani maayaan qolo arrinkooda ruux dumara u dhiibtay marka ama tii weynayd ha haata ama taa wilaayat alqada ha ahaatee saasay u wada camimeen culimmadu xadiidkaasay ku wada camimeen waayo waxaanay u baahan tahay runtii dee rag markaa la fadhiisigeed iyo cod kor loo qaada iyo adayg iyo yacni loolan fara badan iyo dhib fara badan iyo hadal fara badan bay u baahan yahayoo dumarku aanay awlow ahayn sabi iyo majnuunna isagana qaadimo noqonayaano dee qowlkooda ayaa naftooda loo qabanin cid kalena loo qaban maayo addoonkila isaguna waa la mid waxa kaloo isaguna aan noqonaynin kii isaguna asamka ahaa ee dhagaha la'ah ama dhagaha cuslaa ee hadallada la leeyay ilaa wuu kadeedaya hadduu haddaan dembayuu ahaanini hadduu dhegaleeyo waxa yar ugu jiraan dee haddii labadii ereye la yidhaahdo mid maqlo waxaa laga yaabaa maalinta dhanba siduu maxaa tidhi bal ku celidaa u leeyahay waxaa laga yaabaa inaanu qadiyad ama laba qadiyadood ka badin karin hadduu dam yahayna dee hadalkiisa badaa waa inaanu mid acma ahoo isaguna indhala'na waa inaanu hayna mid indhaqabo waa inuu yahay waa inaanu mid muqafalahoo habeenahoo hadalku markaa ka hoos tusayo iyo sarbeebaha aan fahmaynin waa inaanu noqonayn nin yaqidahoo soo jeedo baraarugso waa inuu noqdaa waa inuu qof caadilo noqdaae faasiq waa inaanu noqonin faasiq waayo dee qowlkiisa lama qaadanaynin iyo arrimihiisa ciduu markaa u madax noqonayaana ma jiro waana inaanu markaa qof weynoo gaboobay oo markaa ra'yigiisii weyne ama xanuunu ku dhinmayna waa inaanu ahayn qof naatiqahoo hadlaya waa inuu yahay qofaan hadalkuba ka soo baxaynin oo akhrasa isaguna ma bannaan walow ishaare mufhimo ah oo markaa wax lagu fahmayaba hal ahaatee haddii hadalkii ku xidhan yahay isagana qaadi noqon maayo waxaa kaloo laga maarmaana inuu garanayo axkaamta kitaabka iyo sunnada nebiga waa inuu markaa garanaya waa inuu luqada carbeed yaqaana naxweeda iyo sarfigeeda waa inuu khilaafka culimmada markaa ka dhex dhacay waa inuu yaqaanaa waa inuu masaa'ilka markaa lagu ijmaacay waa inuu yaqaanaa si aanu u khilaafin waa in duruqda iyo markaa waddooyinka lagu ijtihaado ee markaa axkaamta lagagala soo baxayo nusuusta waa inuu yaqaanaa duruqulijtihaad isagoo noocyaalkii markaa ku tacalluqayey ee hadday caamkii tahay hadday khaaskii tahay mutlaqii muqayadkii mujmalkii mubayinkii waxa la yihahda waxaasoo dhan waa inuu aqoon u leeyahay wainamaa yelihi qadaa waxaa tawalinaya muslimun qof muslimoo dakarun labo mukhallafun baaliqoo caaqila xurun oo xoroo samiicun wax maqli duu basar aragna u saaxiiba duu yaqdatin soo jeedna u saaxiiba cadlun kaasoo cadilo wanaaطiqun kaasoo hadli wa an yacrifa axkaama alkitaabi wasunan waa inuu garanaya axkaamta kitaabka iyo sunnooyinka nebiga wa luqatan luqada carbeedna waa inuu garanaya naxweedii iyo sarfigeediiba waalkhulfa khilaafka culimmada muslimiinta ka dhex dhacay macali jimaaci maca ijmaacin macalima waxay ku ijmaaceenna waa inuu garanayaa wa uruqa alijtihaadi waa inuu garanaya bilanwaaci maca alanwaaci maca noocyadeedii wa yustaxabu waxaa la sunneeya kaatiban inuu yahay mid wax qora oo karaaniya wa yadkhulu bukrata alihnayn meeshii qaadiga looga dhigay aroorta ihniineed buu geli wa wasadan meel bartankaabuu yanzilu degi wa majlisu lxukmi xukunka majliskiisuna yakuunu baarisan wuxuu noqon meel muuqataa muttasican oo waasica oo min wahji xardin kulaylka dhibtiisana xaajisan ka ilaashanoo ka dhowrsoon waxau sheekhu leeyahay waxaa kaloo shardiya qaadigu inuu yahay nin kaatiba oo wax qora waa inuu yahay waayo waxbaa loo soo qorayaa dad baa siraya marka arrimaha ay leeyihin inuu soo qorayaa isagu wuxuu u baahanayaa inuu markaa cid wax u qoro markaa goor walba dee hebelo wii akhriya kaaleeye akhriya odhan maayo inuu markaa isagu nin wax qorayo o wax akhrinaya inuu yahay ayaa laga maarmaanaa waxaa kaloo ilaah yacni qof caqli badan oo dulqaad badan oo aqoon markaa dadkaa u leh inuu yahay ayaa laga maarmaanaa meeshii markaa loo magacaabay waxau gelayaa aroor isniina ayuu gelayaa waayo nebiga ayaa markaa sidaa sameeyeyoo madiinana markaa maalintaasoo kala galay weliba xilli barqa'a waxa kaloo welibana fiican inuu dego haddii aan meel dee loo diyaariya aanay jirin oo markaa meel loo dhisay haddaanay jirin ee isaga ay laga maarmaan tahay meel inuu doorto waa inuu degaa wasta albaled beledka bartankiisa meel koona'an ayuu ka degin meel dhinacan ayuu ka degina bartanka ha u dego si markaa dadka ay ugu wada sinaadaan ay u soo wada gaari karaan waxa kale oo laga maarmaana meesha xukunku inay meel baarisa oo muuqata meel yaroo markaa la hululanaya waa inaan noqonine meel caanahoo markaa waasicahoo muuqato waa inay tahay mutasac waa inay tahay meelaan dadku isku cidhiidhiyin waa in meel ka dhowrsoon ay tahay dhibta kulaylka iyo qabowga iyo dabaysha iyo boodhka iyo qiiqa waxyaalahaasoo dhan meel markaa ka fog oo haadi ah ayaa la doonayaa ilaa waa meeshii dadka loogu garsoorayey cadaaladda lagu sugayey waxa la yaaliya waxa xun oo dhammi waa inay ka dheer yihiin wayustaxabu waxaa la sunneeyaa kaatiban kownuhu kaatiban inuu noqo mid wax qoraa wayadkhulu bukrata اlithnayni isniinta aroorteeda ayuu geli wayanzilu wuxuu degi wastan bartanka wamajlis اlxukmina yakuunu wuxuu noqon baarisan meel munqata muttasican oo waasica xaajizan masuunan kaasoo laga ilaaliyey min waaji cardin kulaylka dhibtiisa yukrahu bilmasjidi qadihii masaajidasa wax lagu xukumaa la karaysaa xayu goortii qusida xukmun loola soo qastiyo khilaafa maalikin wa axmeda hal yahay xukunkaasi mid khilaafsan imaam maalik iyo axmed wa nasbu bawaabin albaab haye oogiddii ayaa karaahiyaa waxaajibin iyo midada ka celiya bilaa cudurin cudurdaar la'aan wa ilaa haddii kale fa amiinan caaqilan qof aaminahoo caaqila buu samaysan waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la karaahiyaystaa masjidka in wax lagu xukmiyo waase goorma markay karaahiyadatay waa marka dee loola soo qastiya xukunka waayo masaajidkii waxaa laga ilaalinayaa buuqii codkii in kor loo qaado waxaa laga yaabaa dad fara badanoo dee aan habboonay dad waalan baa soo gelaya dad fara badan baa soo gelaya markaa masaajidka meel lagu cibaadaysanayo oo dhowrsoon oo udgoonkeediiy waxeedoo dhan la ilaaliyo weeye marka waa karaahiya in masaajid loola soo qastiyaa xayu qusida buu yidhi waa marka loola soo qastiyee haddii aan qasad jirin ee qaadigii oo masaajigii ku dhex jira dee xaadise iyo dhacda markaa ay masaajigii ka dhex dhacdo loona baahdo markaa in la xukmiyo taa waa lagu xukminaya karaahiya maaho dee wax loola soo qastiyay maaha wax kula kulmi weeye ee ta loola soo qastinayo loola fadhiisanayo ayaa iyadu aan bannaanayn oo karaahiya ah laakiin fatwada iyo tacliimta qur'aanka iyo cilmiga iyo ayadu waaba dee waxaa loo dhisay weeyaane maaha marka mid karaahiya iyadu taa waxaa khilaafsan imaamu maalik iyo imaamu axmed ayaga karaahiyo agtooda maaha masaajidka in lagu xukumaa waayo qadaa qurba iyo warkayaana waxay idhahdaan inuu masaajidka u fadhiisto qaadigu oo markaasuu kala xukmiyaa mid markaa furan weeyaan waxaa markaa kaloo iyanay qaadiga loo karaahiyaystaa marka uu dee xukunkii u fadhiyo inuu bawaab iyo xaajib samaysto mid markaa kadikiisa istaaga iyo mid markaa ka sii dambeeyo markaa dadka ka celiya oo inay soo gaadhaan u diidaa inuu samaystaa waa karaahiyo waayo nebigu wuxu uhi qofka tawaliya arrimaha muslimiinta wax ka mida ee iska xijaaba ilaahayna maalinta qiyaama isagana wuu iska xijaabayaa inuu bawaab markaa mid albaabka dadka ku xidha inuu samaystaana waa karaahiyo cudurdaar la'aan wa ilaa haddii kaloo cudurdaar jiro dee dadkii baa fara badanoo in la kala joojiyo ayaa loo baahan yahay amaaba maye xilligii xukunka maha xilli markaa isagu wax iska daalacanayo iska eeganayo weeye markaa karaahiye noqon maayo laakiin waxaa laga maarmaana inuu qofkan uu albaabka dhiganaya noqdo qof aamina oo dhowrsoon oo caqli leh waa inuu yahay oo markaa dadka u nasteexayo hadalkiisa la qaadan karo caqli lahoo dadku waxay u sheegaan markaa aan ka faafinin oo dadka aan ku xanaaqin oo aan dadka dhibaataynin waa inuu yahay yukrahu waa la kala saxuunkii bilmasjidi masjidka in lagu xukumo xayu qusida meesha marka loola soo qastiya weeye xukmun khilaafa maalikin waaxmeda xaaluu khilaafsanya xukunkaasi axmed iyo iyo maalik wa nasbu dawaabin albaabu jooge oogiddii iyo yeelidii baa la karahaystaa waxaajibin iyo midasa ka celiya bilaa cudurin cudurdaar la'aan wa ilaa haddii kale u cudurdaar jiro fa amiinan caaqilan ayuu samaysan wa xukmuhu qaadiga xukunkiisa maca maa shay la jirkii uu xukumo yukhilu dhimi fikrahu fikrigiisa dhibaya ka qadabin waaba cadho lixadi nafsi naf dheefdeedu u cadhooda eh yukrahu waa la karaahiystaa wa maradin iyo xanuunkii wa cadashin iyo oonkii wa juucin gaajadii xaqnin haddii markaa xadadkii uu hayo nucaasi lulmadii malalin daalkii wa shibac shibcin dharaggii xarin wa bardin kulaylkii iyo qabowgii faraxin wa hammin farax iyo hammi muruga markay hayso waalqaadi qaadiguna fii dikan naafidun lilxukm xukunka mid fulin weeyo xukunkiisa uu fulin halkan waxa uu sheekhu inooga hadlayaa wakhtiyo iyo waxyaalo aanay habboonayn qaadiga marka ay ku sugan yihiin inuu wax xukumo waxaasina waxay isugu imanayaan waa wax alliyaaliyo wixii fikirkiisa iyo ufiirsigiisa iyo waxaan loo sheegayo rogrogeeda wixii wax u dhimayey ee wax yeelayey wixii fikirkiisa wax dhib u yeelayey ee wax u dhimayey hadday ku sugan yihiin inuu wax xukumaa waa karaahiyo oo waa maxay dee wuu cadhaysan yahay lixadi nafsihi buu cadhaysan yahayoo yacnii dheefta nafdiisa u cadhaysan yahay dheef nafdiisa nafdiisa yacni wax ama lagu sameeyey ama wax ka tegey buu cadhaysan yahay lixadi nafsihi maxay ku saarayaan alghadab lilah hadduu ilaahay darji u cadhoodo qof cadhadiisa hananaya naftiisa hananayana uu yahay kollayba yacni dee waxa uu xukumayo wuxuu ka cadhoodu ka xumaadu ilaahay darji uga cadhooda laga waayi maayo laakiin lixadi nafsihi nafdiisa dheefteeda markuu cadhaysan yahay wax dhaafay ama wax markaa ka tegey ama wax lagu sameeyey ayada waa karaahiye oo fikirkiisi baan toosnayn waxa la mida hadduu xanuunsanayo hadduu ooman yahay hadduu gaajaysan yahay xaqni hadduu yahay masalan dee ama kaadihaysa ama xadas uu hayo nucaasiya lulma hadday jirto malal iyo daal hadduu jiro shabac iyo dhereg hadduu jiro kulayl darani hadduu jiro kulayl qabow badani hadduu jiro cabsi hadday jirto muruga hadday jirto farax hadduu jiro hami hadduu jiro waxyaalaha noocaasoo kaliya hadday ku yimaadaan inaanu waxba xukumin ayaa wanaagsan waxaana markaa u asalaa haddii saxiixayn ku soo oray laa yaxkum axadun bayna inayni wahuwa qadbaan ayaa nebigu sala allah alay slam yuu kala xukmin qofna laba ruux dhexdood isaga oo cadhaysan laba qof yuu kala xukmin waayo fikirkiisii ayaan saafi noqonaynin yacni wax mashquulinaya ayaa jira waxa laga yaabo markaa xukunkii inaanu ka fiirsan hadalladii inaanu fiirsan in markaa uu weecdo ama wax qaldan uu xukumo ayaa laga yaabaa laakiin waa karaahiya uune haddii uu xukumo naafidulxukmi xukunkiisu miduu fulayo ayuu noqonayaa laakiin waa maca alkaraaha uun wa xukmuhu qaadiga xukunkiisa maca maa shay la jirkii uu xukumo yukhilu fikrahu fikirkiisa dhibaya dhimaya ka qadabin lixadi nafs waaba isagoo u cadhaysan nafdiisa dheefdeeda yukrahu waa la karaahaysaa wa maradin wa ka maradin xanuun oo kale wa cadashan oon wajuucin gaajo xaqnin iyo marka kaadi ama xadas uu dafcinayu hayo nucaasin lulmadii malalin daalkii wa shibcin dharagii xarrin kulaylkii wa bardin qabowgii faraxin faraxi wahamin iyo murugadii waalqaadi qaadiguna fii dii waxaanaan soo sheegnay naafidun lilxukm xukunka markaa mid fulin oo xukunkiisa uu fulayo weeyaan taswiyatu lkhasmayni labada dooda iyo simidooda fi likraami lagu simaa fardun waa faral wajaaza rafcu bilislaami islaamnimo in lagu kor yeelaana waa bannaan tahay nusaqa qaarkoodna waxaa leeyahan laakiin yajuus laakiin lahu yajuus waxa u bannaan rafcu lmuslimi muslimka inuu kor yeela fii majlisin meesha la fadhiyo la fadhiyo calaa rijaali dimami raggii ahlu dimaha ahaa inuu ka fadilo ayaa u sugan waxa uu leeyahay sheekhu halkan qaadiga waxa faral ku ah inuu labada qof ee doodaya u soo dacwo tegey inuu ku simo ikraamka iyo maamuuska yacni hadday tahay uu soo dhoweeyo u kaco midkood hadduu u kaco u soo dhowe ka kale waa inuu u kaco u soo dhoweeya midkood hadduu salaamo ka kalena waa inuu salaamaa xagga dhegaysiga xagga eegmada xagga weji furnaanta xagga salaanta xagga meel fadhiisiga wujuuha alikraam oo dhan waa inuu labada qof ee doodaya ee ishaysta waa inuu ku simaa wujuuha alikraam waxaa la yidhaha o dhan marka hadday tahay xagga eegmada hadday tahay xagga lahadalka hadday tahay xagga fadhiis hadduu midna yidhaha halkaa iska fadhiiso midna u yidhaha halka horteeda soo fadhiiso hadduu mid kursi fiican u dhigo midna u yidhaha halkaa dhulka iska fadhiisiya kabaa dhexdooda cadaalad darnay noqonaysaa wujuuha alikraam oo dhan waa inuu ku simaa laakiin waxaa bannaan buu idhi wajaaza rafcu wajaaza alrafcu bilislaami laakiin islaamnimo inaad ku sarraysiiso ayaad leedahay oo qofkii islaamka ahaa isaga islaamnimadiisa darteed inaad ku maamuusto oo aad kan gaalkaa joojiso kanna markaa aad taagto inaad kan markaa islaamnimadiisa aad markaa ku maamuusto ayaad leedahay oo kuwii kale aad ka maamuustood ka sarraysiiso yacni halka inagu maanta caalamalislaami oo dhan dadka muslimiintaana lagu tunto gaaladana markaa la tarxiibinayo meel walba lagu soo dhowaynayo yacni waxa weeye wixii islaamkuna sheegaya inu ka tagnay markaasoo wixii inoo diidaya aynu ku dhacnay weeye laakiin low yajuusu rafcu lmuslimi muslimka inuu kor yeelo fii majlisin majlis iyo meesha la fadhiyo inuu muslimka kor yeelaa buu leeyahy cala rijaali dimam ragga dimiyiinta dim waxa weeye kaadi aynu cashuurta iyo jizyada ka qaadayna ayna dhex degan inuu sarraysiyaa uu leeyahy lianna islaam yaclu walaa yucla islaamku waa sarreeyaa lagama sarreeyo taswiyatu lkhasmayni labadii qof ee doodaya in lagu simo fi likraami maamuuska fardun waa faral wajaase rafcu koryeel baa bannaan bilislaami islaamka aad ku korraysiiso laakiin low yajuus waxau bannaan rafcu lmuslimi muslim koryeelkii fii majlisin majliskiiyo meeshii la fadhiya aad ku kor yeesho calaa rijaali dimami ragga dimiyiinta inaad muslimka ka kor yeesho ayaa kuu furan halkaa inoogu joogo